kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dalladda sooma oo ah dallada ay ku midaysan yihiin idaacadaha soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba anigoo axmed tifow ah ayaa barnaamijkan soo jeedinaya barnaamijkeenan toddobaadkanna waxaan ku eegi doonaa qoysas nolol maalmeedkooda ka heli jiray tumista biraha oo wajahaya shaqayari iyo hoos u dhac ku yimid ganacsigooda wiilal iyo gabdho ku nool degmada wallaweyn ee shabeellaha hoose oo bilaabay olole looga hortegayo nadaafad darrada ka jirta magaalada iyo warbixin aan idinkaga hayno lamaane aragga naafo ka ah oo magaalada gaalkacyo ka bilaabay wacyigelinta dadka qaba baahyaha gaarka ah aan ku bilownee waxaa hoos u dhac weyn dareemaya dadka ku shaqaysta farsamada gacanta ee soo saara alaabaha ay ka mid yihiin kuwa lagu karsado cunnada ayaa wajahaya suuqxumo iyadoo ay u sii dheer tahay in bulshadu ay kala kulmaan takoor iyo yasmo la xidhiirta shaqada birtumista oo ay hayaan qaarkood oo nolol ahaan ku tiirsanaa marka laga soo tago waxa ay carruurtooda waxbarashadooda ka dabari jireen shaqadan laakiin waxa ay muujiyeen hadda cabsi la xidhiirta in ay bixi waayaan lacagaha iskuulka haddii xaalku uu sidan sii ahaado waxa ay sheegeen in mararka qaar ay dhacdo in nashqadaha ay soo saaraan xitaa ay ganacsatadu ka dalbadaan dalka dibaddiisa taasina ay u sii dhoweynayso in suuqa iyagu ay ka baxaan shukri caabi oo muqdisho kula kulantay qaar ka mida ganacsatadan ayaa soo jeedinaysa warbixintan qoysas badan oo nolol maalmeedkooda ay ku tiirsaneed dib u farsamaynta alaabta guryaha lagu isticmaalo tumista biraha iyo dhalaalinta macdanta ayaa wajahaya shaqayare iyo hoos u dhac weyn uu ku yimid ganacsigooda kadib markii suuq fiican ay yeelan waayeen agabyada ay soo saaraan maxamuud ducaale waa aabba danyar ah oo haysta saddex caruura waxa uu nool maalmeedka caruurtiisa ka raadiyaa tumista biraha uu ka soo saaro alaabta guryaha lagu isticmaalo oo ay ka mid yihiin degsiyada qaandooyinka mindiyaha iyo agabyo kale oo si maalinla ah loo isticmaalo waxa uu sooma u sheegay in maalintii uu ka helo toddoba ilaa iyo koob iyo toban doolar taasoo uu ku dabaro waxbarashada laba caruurah iyo kirada hal qol oo uu ka degan yahay degmada boondheere ee gobolka banaadir waxa uu tilmaamay in alaabta uu soo saaro uu u iibgeeyo suuqyada magaalada muqdisho balse waxa uu sheegay in hoos u dhac weyn uu ku yimid ganacsigiisa maadaama suuqyada ay soo buuxdhaafsheen alaabaha lagu farsameeyo dalka dibaddiisa taasina ay keentay in bulshada aysan ka iibsan alaabta uu soo saaro maxamuud waxa uu tilmaamay in saddex bilood oo kirada guriga ah iyo dukaan yaro uu ku leeyahay suuqbacaad lagu leeyahay marar badanna uu raadsaday shaqooyin kala duwan uu waayey faquuq badanna uu kala kulmay bulshada maasha allah waa iska buuxeen dabdhahay waa arkay adiga tumaala tahay dabdhahay waa arka waay adiga maaragta farsamadaasaa ku jirtaa shaqadaasaa ka shaqaysaa aad tahay adiga waxyaabo badan waa arkay laakiin waxyaabahaasoo dhan waxaa igaaga fiican moo wixii dantayda ah aniga muhiimaddana tantu in la wada qabsado ay danta ku jirtaaba wallaahi abaay qalbiyo badanaa sameynaa waxaa ka mid a adiga waxuu ahay digsiyaasha yaambooyinka masaaraha abirmuufooyinka tooreeyada waxyaaba badanaa adiga soo saarnaa haddii maanta ay suurtagal naqahayso oo xag ilaahay ka suurtagal naqahayso hadafkayga inaan maaragtay waxyaaba badan soo saaro maasha allah qalabyo ku shaqaysto xataa haddii aan wershada ku shaqaysiilaayo waan jeclaa lahay maaha inaan maaragtay qalabyo badan soo saaro waxaa jira dhalinyaro kale oo iyaguna ka shaqaysta tumista biraha oo hadda wajahaya dhibaatooyin shaqala-aan ah iyo inaysan haysan qalab casri ah oo ka caawin kara inay soo saaraan agab fara badan si ay uga faa'iidaystaan xirfadda ay leeyihiin saciid cabdi waa farsamayaqaan da'yar ah xirfaddiisa ku shaqaysanaya ku dhowaad lix sano balse hadda muddo ku siman siddeed bilood wax shaqo ah ma hayo waxa uu la nool yahay qoyskiisa oo ka kooban hooyadiis oo da-ah iyo sagaal caruur ah oo afar ka yaryar ay dhigtaan dugsi qur-aan iyo iskuul waxa uu sooma u sheegay in muddo uu ku shaqaysanayay xirfadiisa ay soo food saareen caqabado oo ay ka mid tahay inuu waayay cid ka iibsata alaabta uu sameeyo iyo in ganacsatada ay qaataan naqshadaha iyo hababka ay u farsameeyaan dhallinyarada soomaaliyeed alaabta ay soo saaraan kadibna ay u geeyaan farsamayaqaanada shisheeye kuwa oo si maalinla ah u soo saara alaabo badan maadaama ay haystaan warshado taasina ay sababtay in lagu yeeshay lacago badan oo deyn ah oo ay ka mid tahay kirada sadaqad yar uu ku shaqeeyo iyo qalab kale oo uu kasoo qaatay ganacsato kadibna uu go-aansaday inuu raadsado shaqo kale si uu u dabiro nolosha qoyskiisa balse faquuq uu kala kulmay bulshada waxauu tilmaamay in qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ay caayaan dad kale xirfadaha birdhalaalinta iyo tumista biraha beddelkii ay dhiirigelin lahaayeen taasoo uu sheegay inay niyad jab weyn ku tahay xirfadooda ugu dambeyn waxa uu sheegay inay u baahan yihiin caawinaad iyo inay helaan qalab casri ah oo ay ku horumariyaan xirfadooda waxa uuna ugu baaqay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed inay garab istaagaan muddo shan sanaa ka shaqeeya laba sanana waxbaa shay ku qaadatay toddoba sanaa ku dhex jooga haa dad badan inta wax ii sameeya ebel babon waa iyo tumaad waan dhahayo lacagteen iyo dhididkeyna aa ugu sabayn oo soo ahayd haa waa jeclaa inaan aniga farsamiyada sii badsada aa ku noolaada oo waxna ka korsadaa jeclaa xataa shaqo kaleeta oo hadda beega aa u jeeda magacaan ka shaqeysa qalabka aa ku shaqeeyaa iyo waxyaabaha aa ku shaqeeya boolista waxyaaba kamida inaysiyaa cusaa xalwo macalin waa ganacsato iibisa alaabaha kala duwan ee maacuunta oo qaarkood lagu farsameeyo gudaha dalka waxay sooma u sheegtay in ganacsigeeda ay bilowday laba kun koob iyo tobankii oo dukaan yar ay ka furatay suuqa degmada xamarweyne ee gobolka banaadir waxay tilmaamtay in qarashaadka ay ka hesho ay ku dabarto nolosha caruurteeda oo agoon ah oo qaarkood ay dhigtaan jaamacado waxay sheegtay in alaabaha dalka lagu farsameeyo ee guryaha lagu isticmaalo in saddexdii sano ee lasoo dhaafay inay suuqyada kasii baxayeen sababo la xiriira in ganacsatada soomaaliyeed ay suuqyada soo dhoobeen alaabaha lagu farsameeyo dibadda oo qaarkood sida ay sheegtay ka farsamo liita kuwa dalka lagu farsameeyo waxay tilmaamtay in dadka ay ka iibsadaan inta badan alaabaha dibadda laga keeno ee casriga ah taasina ay meesha ka saartay alaabaha gudaha dalka lagu farsameeyo kuwa dalka lagu farsameeyo ma lahan macaamiil badan halka ay kuwa dibadda lagu farsameeyo ay leeyihiin macaamiil badan sida hadda burjukooyinka lagu sameeyo dalka gudihiisa ma gataan dadka macaamiil badanna ma lahan halka ay dadka ku badan yihiin mashiinada iyo qalabaadka kale oo laga keeno dalka dibadiisa taasina waxay niyadjab aad weyn u keenaysaa farsamayaqaanada dalka gudihiisa juhdiga iyo waqtiga ku bixiya si ay usoo saaraan alaabta quruxda badan way mahadsan tahay wariyaheenna shukri caabi oo warbixintaas nala socodsiinaysay dhinaca kale dhallinyaro isxilqaantay oo wiilal iyo gabdhaba leh ayaa degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ka bilaabay oo lala la xiriira nadaafadda iyo wacyigelinta bulshada ugu jeedinayaan arrintan iyaga oo hadda ku guulaystay in meelo ka mida magaalada ay qashinka ka qaadaan tani waxa ay u arkaan dhallinyaradu in bilow ay u noqonayso soo saarista bilicda degmada oo ay aaminsan yihiin in ay soo celin karaan inkastoo aysan si maalinla ah shaqadan dhallinyaradan u qabanin maadaama ay ku jiraan dhallinyaro waxbarata maxamed cabdiraxmaan oo ku sugan wallaweyn ayaa ku eegaya sheekadan koox dhallinyaro isugu jirta wiilal iyo gabdho ayaa magaalada wanlaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxa ay ka wadaan ololo nadaafadeed tan iyo bartamihii bishii desembar ee oo ay qashinka ugu qaadayaan goobaha muhiimka ah ee degmada taas oo mararka qaar ay ka dhashaan dhibaatooyin caafimaad maxamed shariif muxudiin oo ka mid ah dhallinyarada ayaa sooma u sheegay in arrintan ay ku dhalatay kadib markii ay arkeen baahida loo qabo in la helo nadaafadda degmada ka dhallinyaro ahaanna ay qaateen kaalintooda bulsho ayna bilaabeen hawshan waxa uu sheegay in keliya ay sameeyaan howlaha nadaafadda saddex maalin isbuucii oo gelinka dambe ah dhallinyarada waxbarata halka kuwo kalena ay keliya sameeyaan gelinka dambe lixda maalmood halka maalinta jimcada ahna ay nastaan waxa uu tilmaamay in waayihii lasoo dhaafay ay aad u soo bateen qashinka lagu daadiyo meelo ka mid ah degmada iyadoo xafaayadaha lafaha xoolaha biraha raadiga iyo kuwo kale lagu soo daadiyo waddooyin aad loo isticmaalo iyaguna ay sidoo kale wadaan wacyigelin la xidhiirta sidii ay bulshada u fahmi lahayd muhiimadda ay aadanaha u leedahay nadaafadda maxamed ayaa xusay in hadda ay dhowr goobood oo muhiima ka nadiifiyeen qashinka sidoo kalena ay bulshada aad u soo dhoweysay shaqada isxilqaanka ah oo ay hayaan balse ay jirto baahiyo ay qabaan kooxdooda oo ah inay u baahan yihiin agabka nadaafadda iyo gaadiid qashinka lagu fogeeyo si magaalada bannaankeeda ay ugu gubaan
heer wanlabeen inaba hesha markii ayaan boqolkii boqol aad iyo aad eesniin dhawaayoyaan geega oo gulublayan ololahan maalmahan oo nadaafada magaaladu oo ku bilaawati kimahasinlemageeg wahad mina oo oo noxorkoy mina taageer garabnisi niyid isma wahad geeg niyid wajibiyo ma aragna alxamdulillah tiradan hada waay waaye maalintii kow nadaafada una bilaawaan lix qofooda kibilaan haddana laba iyo toban qofooda maroyd shaqada maalin maalin usii dambeeyeen shaqaalan horaan kasii kahoyan walaag sii daraan intii aad shaqadan bilaawati meelun inseen gaawad waaye muurigaas muuriyaa seen shaqayni suuga hoos dhowr jida ku shaqayni xaafida qaar ku shaqayni marka degmada ilaahay barkaay degmadii degmooyinga nagati ilaahayna nin ziyaadii meel un anseedaana malle ilaa meena xaafido hataa unu qashanka ku zuuliino mukhiraano isbuucii maalin sartii bilaabaane keli maalinasadaane jimaa qaybaha kala duwan ee ganacsatada magaalada ayaa aad u bogaadiyey dhallinyaradan iyaga oo sheegay in kaalinta maamulka ay qayb ahaan iyaguna isku xilqaameen qabashadeeda sidoo kalena ay muhiim tahay in la garab istaago kooxdan dhallinyarada ah xaliimo abuukar waxa ay ka mid tahay ganacsatada suuqa degmada wallaweyn waxayna sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay hesho howl nadaafadeed oo loogu qabtay dukaankeeda dharka oo markii hore ay lacag ku bixin jirtay in laga fogeeyo qashinka laakiin ay go'aansatay inaan la qaadin qashinka maadaama la geynayo meela ka mid ah magaalada kadib wacyigelin ay ka heshay dhallinyaro deegaanka ah waxa ay tilmaantay in hadda ay ganacsato ahaan qorsheynayaan sidii lagu caawin lahaa wiilasha iyo gabdhaha isxilqaamay si ay ugu yaraan ugu taageeraan sidii ay ugu iibin lahaayeen qalabka ay isticmaalayaan xaliimo ayaa sooma u sheegtay in ganacsigeeda ay ka bixiso canshuurta maamulka balse aan dib loogu soo celin waxqabadkeedii laakiin iyadoo ay hadda go'aansatay in dhallinyaradu ay kala qayb gasho ololaha nadaafadda degmada si ay dhiirigelin ugu noqoto
markasto nadaafadda waa shay muhiim ah hadda magaalada quruxdeeda way soo baxday bilicdeedana way qurux badnaatay shaqaalo badanna way ka qayb qaataan qorshaha ganacsatada waxaa waaye